halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka fimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah shan iyo tobanka bisha febraar ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dad badan ayaa waxay muujiyeen cabsi oo xafladihii aadi lahaayeen iyo goobihii ay ka qaybgeli lahayd iska dhaafay bulsho badan ayaa masar ku nool oo aad u badan dadka masaaraddu ismarayaan boqol malyan ayay gaareen
kaasi waxa uu ahaa cabdisataar cabdulaahi jaamac oo degan magaalada qaahira oo ka warramaya xanuunka coronavirus oo laga helay dalka masar warbixin ayaanu idinka hayna qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaaladda magaalada dhuusamareeb oo saaka degan kadib laba cisho oo xiisada ay ka taagnayd sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan taariikhdii allahu naxariistay marxuum yuusuf cismaan samatar oo ku magac dheeraa bardacad oo dhowaan dalka maraykanka ku weriyey ciyaarihi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
guddiga qaran ee caafimaadka u qaabilsan dalka china ayaa shaaca ka qaaday in boqol iyo kow iyo labaatan qof oo dheeraad ah ay u geeriyoodeen cudurka corona tiradan ayaa ka dhigaysa dadka u geeriyooday fayruskan kun iyo afar boqol oo qof guddigan ayaa shaacisay in ugu yaraan shan kun oo qof oo cusub ay qaadeen xanuunkan wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee shiinaha ayaa saxaafadda u sheegay in ku dhowaad kun iyo toddoba boqol oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee shiinaha ay qaadeen fayraska dhaliya cudurkan iyada oo lix ka mid ah shaqaalaha caafimaadku ay u geeriyoodeen fayraska coronavirus qaramada midoobey ayaa shaacisay in ugu yaraan boqol iyo afartan kun oo qof oo rayid ah ay ka barakaceen waqooyi galbeed ee dalka syriya qaramada midoobey waxay tilmaantay in dadkani ay barakaceen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalada sii xoogaysanaya ee ka socda agagaarka magaalooyinka idlib iyo xalab ayaa dhaliyey in ugu yaraan sideed boqol oo kun oo qofood ay barakacaan qaramada midoobey sidoo kale waxay shaacisay in xaaladda ka taagan suuriya lagu tilmaami karo masiibadii ugu weyneed ee lasoo dirisa dadka rayidka ah
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idiinka imaansa washington labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay xiisadii ka taagnayd magaalada dhusamareeb iyo gaagaraheeda kadib markii ciidamada ammaanku ay hor istaageen dad la sheegay in ay ka soo safreen magaalada guriceel islamarkaana ay u sii socdeen magaalada dhusamareeb si ay uga qayb galaan kulala sheegay in ahlusunna waljamaaca ay ku dhawaaqeen haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada ayaa waryaheena cabdiwaaxid sheekh isxaaq waxa uu uga waramay falastiin axmed iimaan
xaaladani waxa ay bilaabatay kadib markii dad kasoo safrayay muriceel oo ku wajahnaa degmada duusmareed oo xarumaha galmudug ee ciidamada dawladda is-hortaa ku sameeyeen guraadka muriceel islamarkaana loo diiday in iyaga oo wada socda ay soo galaan ama ay u safraan degmada dhuusamareed gaadiidkaasi ciidankiisa waxaa ka dhashay in dadkii saarna ay iyaga oo lugeynaya iyaastii lixdan kilomitr oo isu jirta buraceel iyo musamareed ay usoo safreen xaaladaasi waxa ay ahayd mid cakidnaan badan kadib markii dad waayeen caruur iyo dhalinyaro isugu jiraba ay oo farabadnaa ay lugta soo tumeen ayna safar kusoo aadeen degmada musamareed kadib ciidamada dawladda waxa ay gaadiidkaasi saraakiin ka tirsan oo v o ada la hadashay ay u xaqiijiyeen in joojinta dadka gaadiidka watay ama saarnaaba loo celiyey arrimo la xiriira xaqiijinta amniga hase ahaatee warar hoose ayaa tilmaamaya inay ku socdeen hogaanka sare ee ahlu sunna oo sheegta qaybtood inay yihiin madaxda dowlad goboleedka galmudug sida sheekh maxamed shaakir cali xasan kulan uu ku ilaamiyey degmada dhulkamareed inay ku wajahanayeen marka dadkaasi magaalada mar ma soo galeen mise weli wadaday kusoo jiraan dadkaasi xalay iyo shalayba way yimaadeen waxaa ka hortegay dhinaca ahlu sunna qeybta sheekh shaakir iyo galmudug waxay uga hortageen deegaana duleedka ka ah degmada dhuusamareed waa lasoo galbiyey waxaa la keenay magaalada dhuusamareed oo xarunta waa galmudug wadahadal iyo kulan dheer kadib dadkii waxa ay ku hoydeen degmada dhuusamareed waxaa ciidamada dawladdu ay ka cabsi qabeen in isu soo baxyo ay qabtaan dadkii dhuusamareed joogay iyo kuwii lugta ahaa ee ka caraysanaa gaadiidkoodii in looga reebo duleedka burceel inay isu soo baxyo ku qabtaan degmada dhuusamareed ciidamada dawladda ayaa sameeyey howlgallo xoogan oo ahaa kuwii ugu xoogana ee lagu qabto ama ka dhaca degmada dhuusamareed guri guri ayaa ciidanku ay u hortaagnaayeen waxaa la diiday gebi ahaan isu socodkii dadka iyo gaadiidka ma jirin maalintii jimcada ahayd wax dhaqdhaqaaqyo ah oo ciidamada dawladda kaso koob socday magaalada gudaheeda ma jirin goobihii ganacsigaa la xiray waxaana ciidamada ay sida ay sheegeen iska hortagayeen isu soo baxyo khalqal geliya amniga in lagu qabto degmada dhuusamareed kulan ay cilaamiyeen hogaanka sare ee ahlu sunna ayaa ahaa kulan ay isugu imaanayeen dadkan faraha badan oo ka dhacay degmada dhuusamareed marka waxay falastiinay ciidamada ka hortagayeen sida ay saraakiishu u sheegeen in la qabto isu soo bax baxyo
marka dadka laakiin hadda magaalada waa ay soo galeen danta ay u yimaadeen ama ha noqdo shir ama ha noqdo banaanbaxna waa ay samaynayaan maxaa kale oo dadaalo ah oo dhinaca maamulka galmudug ee madaxweyne qoorqoor ay wadaan falastiinay wadahadallo saraakiisha ciidamada iyo hogaanka sare ee dowlad goboleedka galmudug madaxweyne cabdi axmed gaariye qoorqoor kulamo u dhexeeya oo ka dhacayay xarunta madaxtooyada galmudug ayaa jiray oo looga hadlayay xaqiijinta amniga inkastoo weli kulamadaasi aysan waxba kasoo bixin haddana waxaa socda dadaallo la doonayo in xiisada ka dhalatay jeedintii dadka jaceel kasoo safriya ee kusoo wajahnaa dhuusamareed dejintooda in laga wada hadlayo oo dadaallo ay socdaan ma jiraan wax qulqulato kale ah oo degmada ka dhacay hase ahaatee waxaa socda dadaalo dhinacyada loogu kala lagu kala xalinayo si loo dejiyo xiisada ka dhalatay kacdoonada dadka laga celiyey gaadiidkii ay ku safri lahaayeen iyo weliba qaarkood oo iyaduna ka caraysnaa dadka dhuusamareed waaye oo diidanaa xirnaanshaha goobahooda ganacsiga iyo sida ciidamada dawladdu ay u xakameynayeen ama ay uga hortagayeen in la qabto dibadbaxyo marka maanta oo sabti ah magaaladu waa sidee falastiin xaaladda saakay oo sabtiya xaaladdu way degan tahay ciidamada waxaa jira bara kontaroolo ah oo magaalada gudaheeda ah oo lagu hubinayo gaadiidka iyo dadka saaranba goobaha ganacsiga way furan yihiin ma jiraan wax dhibaato ah oo hadda ka taagan gudaha magaalada inkastoo xilli hore oo aroora ay tahay haddana xaaladdu waa ay degan tahay goobaha ganacsiga ayaa dib loo furfuray gaadiidka ciidamada dawladdu aad bay wadada laamiga ah ee dhex martaa degmada dhuusamareed qaybo kamida ma jiraan wax isticmaalka gaadiidka ah oo waa ay xiran tahay wadada waa inta udhexaysa xarunta dawladda ay degan tahay oo mada madaxtooyada ah oo madaxweynaha ku sugan yahay iyo bartamaha magaalada hase ahaatee qaybaha kale ee wadada laamiga ah waa la isticmaali karaa oo dadku iyo gaadiidku intaba way isticmaalayaan xaaladuna waa ay degan tahay saaka
aada ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq oo u waramayay wariyaha v o e da falastiin axmed yimaan halkaa kala socotana waa laanta soomaaliga idaacadda v o e oo si toosa idinka imaneysa washington
magaalada boston ee dalkan maraykanka waxaa ku geeriyooda allaah u naxariistay marxuum yuusuf cismaan samater oo ku magac dheeraa bardacad marxuumka ayaa taariikh aada u qoto dheer ku lahaa siyaasadda dalka soomaaliya xuseen barre aadan ayaa taariikhdiisa ka wareystay duuliya sare cabdulaahi axmed cabdulle ashari oo uu marxuumka afti u ahaa yuusuf cismaan samater wuxuu ku dhashay nawaaxiga doowe rabable aaggiisa yuu ku dhashay kun sagaal boqol soddon iyo labadii laakiin xaggan mudug buu ku koray ilaa iyo laba iyo toban jirkiisii wuxuu soo aaday xamar wuxuu ka bilaabay dugsiga qur-aanka iyo dugsiga kaloo caadiga wuxuu haddana aaday beledweyne oo uu ku dhameeyey duruustii waxbarashada dhexe iyo sareba dabadeed wuxuu aaday waddanka talyaaniga oo ku bartay cilmiga siyaasadda iyo sharciga markii dambe labadaasba wuu bartay intuu halkaas joogay ayuu ku biiray yaraantiisii xisbigii s y l yuu ku biiray dabadeed yuusuf markii la dhisay xisbigii gareedka yuu ku biiray oo markii hore uu ka noqday allaha u naxariistay xaaji maxamed xuseen oo uu ka noqday xoghaye xaaji maxamed xuseen wuxuu ka mid ahaa saddex iyo tobankii leegada laakiin markii dambe wuxuu wax ka aasaasay madaxna ka noqday xisbigii s d u ee leegada bardacad muddo ka bacdi ayuu wuxuu noqday hogaamiyihii xisbiga gareedka s d u sidaasay ahayd marka taariikhdiisii hore intii hornimada ka horreysay waa tahay intii ka dambeysay gobonimada maxaad ka xusan kartaa taariikhdiisa intuu horta joogay maxay de- talyaaniga joogay wuxuu bartay nin talyaaniga oo ku jira xisbiga shuuciga ayuu bartay talyaaniga ku bartay intuu joogay romo ninkiibaa wuxuu ku hiray wadamada ku xiray wadamada calan castaa la baxay ee calankooda casaanka yahay ee shuuciga ahaa sida ruushka ee jarmalka bari maxaa jira yugoslaviya ee china buu baray ee halkaasuu kormeer iyo ku sameeyey munaasabado uga qayb galay marka duruus cilmigii uu kasoo bartay shuuciyadda ayuu soo u keenay waddanka soomaaliya keenay markaas wuxuu sameeyey dadaal badan oo ah in ardo badan oo u qaado waddanka ruushka iyo jarmalka bari iyo meelahaas uu qaaday ay wax soo bartaan waxay muddo yar ka bacday haddana dadkii wax soo bartay xafiisyadii dowladda ayay ka shaqeeyeen wuxuu ku yeeshay xafiisyadii dowladda saaxiibo iyo dad badan uu ku yeeshay waxay taasu sabartay ee doorashadii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii in xisbigiisu ku guuraysto shan iyo ko- toban kursi oo uu la tartamo xisbigii iikeen ee xukuumiga ahaa ee leegada markaas dadka u kuurgala taariikhda soomaaliya waxay sheegaan inuu ka mid yahay soomaalida ama maxaabiista soomaaliyeed ee ugu muddada dheereyd ee siyaasad loo xidho arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa bardacad markii ee kacaan ku dhashay horta wuu maqnaayo wuu ka maqnaa xamar muddo yar kabacdi uu yimid markii hore dadkii la xirxiray oo afgooya la geeyey ka mid ma ahayn markuu soo noqday baa kacaankii bacdamaa ninkan shuuci ahaa wuxuu ka codsaday inuu la shaqeeyo isaguna waad ka cududaartay askartii e mataqaana markaa xukunka haysay inuu la shaqeeyo dabadeed waa la xiray naadigii xisbigii s s t u na waa hawsh waa la qarameeyey oo wuxuu lahaa xafiisyo badan oo dadka wax lagu tababaro oo mataqaana aqoontooda kor loogu qaado iyo madbacado iyo wuxuu lahaa cagafcaafiyo dadka mataqaana beeraleyda afgooye iyo jawhar iyo balcad iken lagu tababaro ayuu ayuu ayaa jiray hantidii ay lahayd xisbiguna waa la qarameeyey isagana waa la xiray laakiin hadba waa la xiri jiray waa la soo dayn jiray in badan ba ha ku jira waktigiisa xabsigee kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ilaa iyo february kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii il lama saarin markii ugu horreysay waxaa la geeyey marka muddadaas aan hadda sheegahayo waxaa la geeyey laanta buuro marmar baan u tegi jirnay maalinta arbacadahan u tegi jirnay dabadeed waxaa la geeyey meesha la yidhaahdo maxay to labaatan jirow dib dambena looma arag ilaa iyo waktigaas laakiin intii muddadaa ka horreysay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii waa la xirxiri jiray xabsiyadii waxaa la geyn jiray xabsiga dhexe waxaa la geyn jiray kiibaraawe waxaa la geyn jiray laanta buuro waxaa la geyn jiray maxay to xabsigii godka la oran jiray n s s intaasaa lagu xiri jiray marnaba maxkamad lama keenin wuxuu ku eedeysan yahana weli weligeedna looma sheegin waa tahay ugu dambeyntii maxaad shakhsiyadda marxuumka nooga sheegi kartaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada u macaan oo dadka xiriiriya oo ina wax u qabta jecel runtii oo mataqaanaa la murugooda haddii wax dhacaan oo qofka wax ku dhacaan la murugooda waxa uu kolleyba ku sifoobay intaan uu ka aqaanay inaan soomaali u kala sokayn oo soomaali iikeen mataqaanaa iikeen ay u dhex tahay waxaad ka arkaysaa dadku scholarshipka siiyey ee gobolladii ka kala yimaadeen iyo meelahay ka kala yimaadeen iyo say ahaayeen iyo shaqsidaadkay ahaayeen baad ka arkaysaa waxau ahaa nin aada u macaan oo gacan furan haddana oo mataqaanaa deeqsiya ayuu ahaa
kaasi waxa uu ahaa duuliyo sare cabdulaahi axmed cabdulle ashari oo uu abti u ahaa marxuum bardacad ee banaxariistii jannaha ka waraabiya wuxuu u waramayey xuseen barre aadan
intaasi waxaana sadhegsaarkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wasaaradda caafimaadka ee dalka masar ayaa sheegtay in qofkii ugu horreeyey ee uu ku dhaco xanuunka coronavirus laga helay dalkaasi warbixintan waxaa magaalada kaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni war-saxaafadeed si wadajir ay u soo saareen wasaaradaha caafimaadka iyo tirakoobka ee dowladda masar iyo ururka caafimaadka adduunka ayaa lagu xaqiijiyey qofka xambaarsan fayruska corona inuu yahay qof ajanabi ah oo u dhashay dalka shiinaha dor khaalid mujaahid la taliyaha wasiirka caafimaadka dowladda masar ee arrimaha warbaahinta islamarkaasina ah fayeenka rasmiga ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guulaysatay inay soo ogaato kiiskii ugu horreeyey oo ah qof qaba xanuunka coronavirus wasaaradda caafimaadka oo samaysay nidaam ka hortag ah oo elektronig ah oo duubaya dadka kasoo degaya garoomada caalamiga ah ee dalkani masar kaasoo soo qabtay qof xambaarsan fayruska waana tallaabo muhiim ah oo ay qabteen howlwadeennada caafimaadka ee wasaaradda ayuu yiri doctor khaalid mujaahid oo la hadlayay warbaahinta afhayeenka rasmiga ee wasaaradda caafimaadka ee waddankani ayaa ku nuunuuxsaday qofka laga helay fayruska in lagu ogaaday baaritaan shaybaar laakiin weli bukaanka kama muuqdaan calaamadaha cudurka coronavirus ayuu raaciyey hadalkiisa wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda kaahira ayaa sheegtay qofka ajanabiga ee laga helay xanuunka in lagu wargeliyey hay-adda caafimaadka adduunka islamarkaasina la karantiilay kaasoo loo gudbiyey gobolka masar matruuxa ee dalkani oo horey ay u joogeen dad masaari ah oo laga soo daadgureeyey dalkaasi shiinaha kuwaasoo la hubinayo in ay qabaan cudurka coronavirus iyo in kale dhinaca kale doctor john gabor oo ah wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee dalkani masar ayaa ammaanay xiriirka deg deg ah iyo daahfurnaanta dowladda masar ee wax ka qabashada xaaladda cudurka coronavirus iyo sida ay u danaynayso in ay ogeysiiso hay-adda caafimaadka adduunka isagoo ammaanay tallaabooyinka ka hortaga ahi oo ay qaaday wasaaradda caafimaadka ee dowladda masar ee la xiriira qofka laga helay iyo kuwa lala xiriirinayo ee laga keenay dalkaasi shiinaha haddaba cabdisataar cabdilaahi jaamac oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu ku yeeshay dalkani masar qofkii ugu horeeyey ee laga helay xanuunka coronavirus iyo sida ay uga hadleen warbaahinta waddankani
dalka masar markii la sheegay xaaladaas oo ah ku beegneyd maalinta afar iyo tobanka february oo ah maalinta dacarka adduunka oo dadku bulshadu ay dalxiis ku jireen dad badan ayaa waxay muujiyeen cabsi oo xafladihii aadi lahaayeen iyo goobihii ay ka qaybgeli lahayd ka dhaafay bulsho badan ayaa masar ku nool oo aada u badan dadka masaarada ismarayaan boqol milyan ayay gaareen marka cudurkaasi aada bu walwal ugu hayaa suuqyadooda waa suuqyo aada u zaxmad badan dhaqaalaha dalka masarna waa dhaqaalo ku tiirsan dhanka dalxiiska dibadda uga imaanayo oo lacag aada u badan ayaa kasoo gasha dalxiiska oo gaaraysa milyan sanadkii so waxay dalxiis saameyn ku yeelan kartaa bulshada masaarida dhanka dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan iyo wadankoodii oo la imaanayay sidoo kale waxay saameynaysaa dadka ajnebiga ah oo wadanka masar ku nool maadaama xaaladda koowaad ee la helay qof ajnebi ah waxaa dhici doona ololayaal yani dadka ajnebiga ah baaritaano lagu sameeya dheeraad ah in dad badan oo wadanka imaan lahaa lagu adkeeyo soo gelitaankii horey dowladda masar waxay mamnuucday dadka jeenayska ah inay wadanka masar soo galaan dad kaleto oo ka imaanaya wadanada ku dhow oo dariska la ah iyo dalxiisayaasha dhanna baaritaan adag ayaa lagu hayay dekadaha iyo airboorada so marka xaaladu way aada bay u is adkaanaysaa qofka laga helay xanuunka safmareenka ee coronavirus ee dalkani masar ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyey ee laga helo isagoo ku sugan qaaradda afrika sidoo kale masar ayaa noqonaysa dalkii labaad oo carbeed oo laga helay cudurka coronavirus marka laga soo tago dalka imaaraadka carabta oo horey u sheegay in afar qof laga helay xanuunkaasi fayruska cusub ee corona ayaa markii ugu horeysay kasoo muuqday magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay islamarkaasina si dhaqsa ayuu ugu faafay shiinaha waxaana u geeriyooday in ka badan kun iyo saddex boqol oo qofa fayruskan ayaa sidoo kale ku faafay meelo ka baxsan dalweynaha shiinaha kaasoo gaaray ameerika yuruba iyo waddamo badan oo ka tirsan qaaradda aasiya xuseen saxnuuni v o a kahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana ku soo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo haya maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gebi ahaanba laga ganaaxay ciyaaraha qaaradda yurub ee champions liaga loo yaqaano labada kal ciyaareed ee soo socota xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa ayaa shalayto waxa ay shaaciyeen in kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ku xadgudubtay xeerka dhaqaalaha kooxaha lagu maamulo ee loo yaqaano financial fairbale waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city ganaaxa u dheer in sidoo kale lagu ganaaxay lacag gaaraysa soddon milyan oo ganiga ingiriiska ah laakiin ganaaxan ma uu saameynayo kooxda kubadda cagta ee manchester city horyaalka qaaradda yurub ee champions liaga kulamada xilli ciyaareedkan ay kooxdu ciyaarayso oo lugta koowaad ay lix iyo labaatanka bishan la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee real madrid magaalada madrid garoonka benabeyuna ay kula kulmayso dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa go'aanka ueva waxa ay ku tilmaantay inuu yahay mid xadgudub ku ah kooxda kubadda cagta ee manchester city cadaaladana aanu waafaqsanayn sidaa darteedna ay kooxdu arrintaasi racfaan ka qaadan doonto dhinaca iyo haddii aan jaleeco isla waddanka ingiriiska kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacayna hal kulan ayaa laiskaga hor yimid oo kooxda kubadda cagta ee wolfes ayaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee lester city kooxda wolfes ayaa iska khasaarisay fursado ay kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi ku soo geli lahayd laakiinse labada kooxood meel hal dhibic ayay halkaasi ku kala qaateen horyaalka sbainna habeenkii xalay ahaa valenshi iyo atletico madrid oo ciyaaray labiyo laba ayay ku kala baxeen oo wax ka badan meel hal dhibic labadaasi kooxood iskama aanay qaadanin horyaalka waddanka ingiriiska kulamo kale ayaa maanta laiskugu soo noqonaya southampton ayaa barni la kulmaysa halka norwejna ay liverpool kulan adag la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyana ciyaar adag waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda gitabe kooxda barcelona ayaa maalmahan leecleecaysay tan iyo sidii macallinkan cusub oo kooxdan majaraheeda ula wareegay sidoo kale waxaa jira khilaaf ka dhexeeya ciyaaryahan leonel messi agaasimaha kooxda oo la leeyahay waxa ay keenaysaa guuldarrooyinka maalmahan kooxdu ay la kulmaysay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee mayorka ayaa waxay la ciyaaraysaa alaves halka kooxda falarialna ay lavante la kulmi doonto waddanka talyaaniga leje ayaa soo dhowaynaysa isbaal bolonia waxaa imaanaysa kooxda kubadda cagta ee jenowa atlantana waxay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee roma maalinta axadda ah ayaa horyaalka waddanka ingiriiska sidoo kale kulamo adag laisugu soo noqonaya arsenal ayaa newcastle soo dhowaynaysa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee astonvilla tottenham hatisba ayay la ciyaari doontaa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
haatana kusoo dhawaada heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta cabdinuur alaale iyo ismahaan xumed
inaan waayahay idhaahdo wakhti baana u haynina haygu waabin jacaylka codadka macaan ee cabdinuur allaale iyo ismahaan xumad waxay ugu dambeysay idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa xuseen barre aadani anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhinaca farsamada oo inoo jooga maxamed cabdi xasan sandheere nabadgelyo